habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa habeen khamiisa bisha august waa koob iyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban bogga v o a somali dot com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda caawana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka hadashay heshiiska somalilan iyo shirkadda d p wold ee dhowaan ay saxiixeen baarlamaanka somalilan heshiisku ma waafaqsana ee shuruucdii u deganaa qaranka soomaaliya waxay ka hor imaanaysaa habkii dhaqandhaqaale ee soo jireenka ahaa ee u deganaa ummadda soomaaliya waxaa jira shuruuc aanu ku dhaqanno oo ah sharciga nambarkiisu yahay labo soo baxay bishii december kun sagaal boqol lixdan kowgii
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho taariikhiya ku jooga magaalada jigjiga booqashadaani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaan gobolkan soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow soomaaliya xuduudna la leh soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhoweeyey sidoo kale waxaan idin haynaa booliiska gobolka bari oo saddex boqol oo qof oo tahriibayaal etoobiyaan iyo soomaali isugu jira ku soo qabqabtay howlgal uu mid ka mida tahriibayaasha ku dhintay natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo sare ee somalilan oo maanta lagu dhawaaqay xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed qof lagu dilay laba weerar oo kooxaha mucaaradka ee kurdigu ay ka geysteen dhinaca koonfureed waa dhinaca koonfur bari ee dalkaasi weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay tobannaan kale kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha kurdiga ee loo yaqaano p k k ayaa qarxiyey bam ay dhigeen waddada dhinaceeda taasi oo ka dhacday gobolka mardiin waxaana halkaasi ku dhintay ilaa saddex qof halka ay ku dhaawacmeen shan iyo labaatan qof oo kale weerarka weerar kale oo loo adeegsaday gaadhi laga buuxiyey waxyaabaha qarxaya isna waxaa ku dhintay ilaa shan qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo labiyo toban kale musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sii xoojiyey eedihiisa ka dhanka ah siyaasadda madaxweyne barack obama ee dalalka ciraaq iyo suuriya isagoo markana ugu yeeray obama inuu yahay aasaasaha ururka argagixisada ee daacish mar uu la hadlayey taageerayaashiisa gobolka florida ayaa waxa uu trump saddex jeer oo xiriir ah ku celceliyey inuu obama yahay qofkii abuuray ururka isis duulaankii uu maraykanku ku qaaday dalka ciraaq ee lagu riday madaxweynihii hore waddankaasi ee dowladdii saadaam xuseen iyo xasilooni dirada ka dambeysay ee gobolkaasi ayaa loo arkaa in ay kaalin mugle ka ciyaartay soo ifbixidda ururka daacish qaar ka mid a siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa ku eedeynaya madaxweyne obama iyo hillary clinton inaysan si ku filan ula dagaalamin kooxda daacish oo maamusha dhul badan oo siiriya ilaa iyo ciraaq ku yaala hase yeeshee weli qof ka tirsan xisbiga jamhuuriga sidaasi oo kale uguma cadeynin uguma dhiiranin in ay ku eedeeyaan madaxweyne barack obama marka laga soo tago musharaxa xisbiga ee wakhtigan donald trump
waxaa la filayay in dalka ruushku uu hakiyo howlgallada militariya oo ka wado agagaarka magaalada aleppo amaba xalab ee dalka suuriya tobanka subaxnimo ee wakhtiga dalkaasi si loogu ogolaado kooxaha gargaarka baniaadanimo inay dadka baahan gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale hase yeeshee waxaa warbaahintu ay kusoo warramaysaa in weli dagaaladu ay socdaan hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ruushka inay sheegtay inay hakinayso howlgallada ay ka wado howlgalladu dalkaasi ka wado magaalada xalab muddo saddex saacadood maalin walba si fursad loo siiyo qaybinta gargaarka bani'aadinimo wakaaladda wararka reuters ayaa soo tabisay in dagaalkuu socday muddo ka badan saacad xilligii ay ahayd inuu joogsado maxamed rashiid oo ah fayeenka mid ka mid a ururada mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters inaanay xabajoojintu u dhaqangelin sidii la filayey taas beddelkeedana wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada xukuumadda suuriya ay isku dayeen inay hore ugu ruqaansadaan magaalada xalab
yukrein iyo ruushiya ayaa isdhaafsaday ereyo kulkulul oo xiisad hor leh abuuraya khamiista maanta kuwaasoo salka ku haya sheegashada kremlianka inay kiyef usoo dirto khuburo tababar oo xagga kombyuutarada gobolka kremiya kuwaasoo shaqadoodu ay tahay kaabiyo muhiim u ah inay soo basaasaan arrinkan ayaa ah howlgal lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo madaxweynaha faransiiska valadimir putin oo haatan laga soo xigtay in ay tahay sababta uu u qaatay go-aanka inuusan qayb ka noqonin wadaxaajoodada loo ballamay ee faransiiska waana madaxweynaha ruushiya saraakiisha ukrein ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan khubrada xagga internetka ee kombyuutarada loogu diray gobolkaasi been abuur uu yahay oo aqalka kremlinka uu doonayo in uu isticmaalo hadallo lasii qorqoray warbaahintana galay mushkiladda laba sano jirsata ee bariga ukrein ka jirtana salka ku haysa
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington golaha wakiilada somalilan ayaa dhowaan ansixiyey heshiis ay wadagaleen xukuumadda somalilan iyo shirkadda dubai port world oo lagu maalgelinayo dekedda magaala xeebeedka berberaha heshiiskan oo ku kacayo malaayiin dollar haddaba dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay heshiiskaasi ka hadashay kuna tilmaantay mid sharci darro ah oo aanay dan soomaalida ugu jirin hantidhowrka guud ee soomaaliya nuur faarax ayaa arrintan uga warramay wariyaheenna jaamac bulla jaamac heshiisku ma waafaqsana shuruucdii u deganaa qaranka soomaaliya waxay ka hor imaanaysaa habkii dhaqan dhaqaale ee soo jireenka ahaa ee u deganaa ummadda soomaaliyeed waxaa jira shuruuc aanu ku dhaqanno oo ah sharciga nambarkiisu yahay labo soo baxay bishii december kun sagaal boqol lixdan kowgii soomaaliya mideeda kale weli waa waa hal weeye marka la eegaya dunidoodan anigaana waxaan ku fadhiyaa ka eegidanta ummadda shuruucdan dhaqaale ee la wada marsanayo oo heshiisyo aan xitaa ku fadhin public private partnership sax ah oo aan qawaaniintii heer caalami ku fadhin oo laleeyahay waxa weeye boqol kiiba toban waxaa qaadanaya revenuega meesha kasoo gala ummadii soomaaliyeed boqol kiiba sagaashanna waxaa qaadanaya hay-ad sida dibay oo kale oo afar boqol iyo aftan iyo laba milyan baan investmenta la niman doonaa oranaysa waan u imaanay dantii ummadda ayay ka hor imaanaysaa waxaa kale ka hor imaanaysaa qawaaniintii iyo shuruucdii waddanka u deganaa sida law number twenty four oo xafiiska hantidhowrka uu ku shaqeeyo iyo law number labo iyo law number saddex boqol toddoba iyo toban oo ah shuruucda financial managementiga waddanka uu isticmaalo ah doctor jimcaale waan u imaanaynaa maaliyadeed bay ka hor imaanaysaa doctor jimcaale waan u imaanaynaa faahfaahinta sharciyada ee ka hor imaanaysa iyo duruufaha aad ka sheekaynayso laakiin waxaa la isweydiin karaa ugu horeyn heshiiska dekedan berbera ay ka gaareen somalilan iyo dubay wolbord waa heshiis mar hore dhacay maxaa keenay inaad maanta arrintaa aad ka hadasho heshiiska waxaa keenay horta heshiiska keliya dubay d b world ma aha keliya waxaa jira mid kale oo hobyo boortigeeda lagu galay heshiisyada dhaqan dhaqaale ee aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hanti dhowrka guud sida sharcigu qabo ayaan guud ahaan uga hadlaya tan d b world ay la gashay berbera waxaan ka muuqan dantii ummadda soomaaliyeed ama berbera ha deganaato ama baydhabo ha deganaatee waxa weeye danta ummadda inaan ka eegno ka hanti dhowr ahaan inaan ilaalino hanti guurtada ah iyo midda guurtada ah inaga shaqadeeda tahay oo ilaalinteeda marka hadaynaan ka hadal oo aanaan dacwad ka furin waxa weye shaqadeeda inaan gabnay doctor nuur waxaa soomaalidu ay ku maamaahdaa ooda dhacameed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa haddii somalilan maamulka heshiiska siixday iyo maamulka dowladda federaalka ah oo wax wada shaqeyna iyo is-aqoonsiga uusan ka dhaxaynin ma waxay u xanibnaanayaan ama ay sugayaan inta ay heshiiska iyo wadahadallada socda ay soo dhammaanayaan oo ah in ama la kala guuro ama la isku soo noqdo soomaalinimadii loo soo noqdo soo ma ahan in dhaqaalaha somalilan dadka inteeda aaminsan maamulkaasi horumarkiisa in laga shaqeeyo horta waa arrin aada meesha ku jirta laakiin horumar arrintan anigu horumar uma arko sababtoo ah markaan ku yidhi boqol kiiba sagaashan kambeni baa qaadanaya boqol kiiba tobanna waxaa qaadanaya dadka berbere degan waxa weye horumar anigu uma arko oo datan horumarka inaan isla fahnaa muhima midda siyaasadda ah soomaaliya waxa weeye weli hal calan bay leedahay hal basaboor bay leedahay waa markaan siyaasadda aadno waxay leedahay hal eriyo koor bay leedahay inaa taa aad og tahay ama aad garanaysan oo qiyaasiya haddaan xagga siyaasadda kaga gudbo aniga positionkayga ma waxa igaga aadan kaanti dhowr ahaan baan ka hadlaya waxa weeye shuruucda dhaqan dhaqaale ee wadanka u degan bay ka hor imaanaysaa soomaaliyana anigu sidaan aaminsanahay waa hal wadan waana one nation waana one people aaminkaaga waxaa garab yaalla xaqiiqaha jira iyo duruufaha hadda dalka iyo dadka soomaaliyeed hor yaalla bal haddii aad noo faahfaahiso hanti dhowrka qaranka ee dowladda federaalka intee in la eg baa ku hoos yimaado oo aad ka war haysaa dekedaha iyo eelaboorada iyo heshiisyada dalka laga galo waxaan ka warhayaa horta aamin iyo arrinta hadda aniga adigu waxba isku qori qor isku taagi mayno waxa weeye aniga waxaan aaminsanahay oo aan ogahay oo xaqiiqo ah oo soomaaliya doonariska wax siiya iyo waxa reer gunuuga wadanka soo gala ee caqliga ah ilaalintiisa ayaa shaqadaydu tahay shaqadaydii marka haddii aad aamin kusoo koobto waxna waxa weeye waa procedural iyo iyo administration waxna waa aamin oo belief anigu marka tan aan ka hadlay waxa weeye qalab waxaa jira lagu ummadii soomaaliyeed hantideedii lagu boodayo xagee jirta hor fariista international itiga waan kala hadlaa investmentiga waan kala hadlaa waxaan kala hadlaa donoriska from askamboni ilaa lowi caddo waan ka hadlaa waxaa dow baana uleeya waa shaqadaydi Eh, waa tahay intee ayaad u gacan bannaan tahay inaad soo ogaato ama aad baarto heshiisyada hargeysa berbera boorame iyo ka dhacayo Eh, ma tagtaa oo shaqadaada ma hoos timaadaa shaqadayda waxa weeye seal officers waa meelaha aanan anigu shaksiyan aanan tegin ii jooga seal officers baa ii jooga waxaan helaa xog dhab ah oo xaqiiqa ayaan helaa revenue-ga haddaad weydiiso meel kasta oo hadda soomaali kamid a waa kuu sheegaya marka waxa weeye shaqadayda haddaad xaga weydiinayso dee qofkii shaqadeeda shaqadayda kaaga warramay laha waa aniga haddii laakiin aad ku heshin karayso ma samaysaa waan sameeya ha Eh, mudane doctor nuur jimcaale faarax soomaalidu waxay isweydiin kartaa arrintan muddo ayay soo socotay oo la hadal hayay dood ayaa somalilan dhexdeeda ka taagnayd taageerayaal iyo dad ka soo horjeeda golaha guurtida la geeyey waa la eh, la gudbiyey so la isma oran karo hanti dhowrka waxaa kaga mudnaan lahaa inay golaha wasiiradu ka hadlaan arrintan Eh, arrinta horta waxa weeye eh, hanti marka laga hadlayo adigaaba hadda sheegaya hanti dhowr hantidii baan dhowraya Eh, legislationka ama baarlamaanku waxay sameeyaan in ay ka doodaan sharci dejinta horta inaad sa aad u fahamta adiga laftaadu aad baan u jeclaan lahaa marka laga tago eh, qodobada sharciyada ah ood soo daliishanaysay waxaad carabka ku dhufatay in heshiiska dubay board iyo somalilan ay galeen uu qorayo boqolkiiba toban in ay dadka somalilan helayaan anfaca heshiiskaasi sagaashanna dubay board sida la sheegayna waxaa la horgeeyey golaha guurtida heshiiskii mid dhabta ahaa mid aan ahayn oo ay golaha guurtidaba ay sheegayeen marka xageed ka heshay macluumaadka noocaana macluumaadkaas waxa weeye d b world baan la xiriiray xogtii waana haystaa xog dhab ah oo xaqiiqa ku fadhisa ayaan haysta waxa weeye lacagaha ama maxaa revenuega sida loo sheergalaynayo public domain bay ku jirtaa aniga waxa weye wixii aan helay xog ah oo gooni weeye iyo meeshaan ka helay
kaasi waxa uu ahaa nuur faarax jimcale hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya waxa uu rameyey waryahayga jaamac buulla jaamac
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada jigjigo ee deegaanka soomaalida etoobiya booqashada madaxweynaha ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee taariikhiya madaxweyne soomaaliyeed uu ku tago gobolkaasi waxaayna kusoo beegmaysaa iyadoo muddooyinkan dambe ay soo noqnoqonayeen isku dhacyada ka dhexeeya xuduudda dhinacyada wadadega ee deegaanada soomaalida etoobiya iyo kuwa kale soomaaliya haddaba khadka telefoonka ayaa waxa aan ku wareystay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa-uud awees ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu kulamadii ugu dambeeyey faahfaahin ka bixiyo waxyaabihii laga wada hadlay booqashadaani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaan gobolkan soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow soomaaliya xuduudna la leh ee soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhaweeyey ujeedkana intaasi ayay uun ahayd waa gartay bal daa-ud waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay kulmeen maxay ka wada hadleen madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda eh, dowlad degaanka soomaalida dalkan ethoopia waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka deegaankani mudane cabdi maxamuud cumar eh, waxa uu la kulmay golaha wasiirada ee g- eh, deegaankani waxa uu la kulmay xubno ka tirsan baarlamanka iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba shacabka deegaankan Eh, waxa wadahadalku inta badan ugu badnaa xoojinta xiriirka labada dal danaha ay wadaagaan labada dal sida ay isaga kaashan karaan iyo weliba in xiriirka dhinaca ganacsiga arrimaha bulshada iyo arrimaha dhinaca amniga iyana ay noqdaan kuwo aada loo xoojiyo oo labada dal ay iska kaashadaan sidii arrimahaasi loo guul looga gaari karaa mabay u najixi lahaayeen waxaana ay kulamadaasi runtii ahaayeen kulamo si weyn guul ugu soo dhamaaday labada dhinacba si weyn isugu afgarteen ayna jirtay xitaa in uu madaxweynaha uu si rasmi ah ugu casuumay inuu muqdisho ama dalka soomaaliya soo booqdo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamed cumar waa gartay waxaa jiray dagaalo iyo isku dhacyo dad ay ku dhimanayeen waxaa jira in ciidamada new booliiska la yidhaahday deegaankaasi xuduudda ku yaala dad ay dileen lagu eedeynayay arrimahaasi labada dhinac ee gobolka ma isku soo qaadeen oo ma laga wada hadlay hadday noqoto dhinaca madaxweynaha soomaaliya oo fuudi ka socotay madaxweynaha ama dhinaca kaleba soomaaliya iyo ethoobiya xuduud ayay wadaagaan dhibaatooyinka ka dhaca degaanada xuduudahana inta badan waa waa arrimo ay inta badan labada dhinac iska kaashadaan amaba ay si wadajira uxaliyaan way jireen marar khilaafaadyo iyo xirgis ay ka dhaceen xuduudaha laakiin muddo hore ayay ahayd hore ayaana loo xaliyay arrimahaasi oo waxaa iska wada arkay mas-uuliyiinta labada dhinac ee soomaaliya iyo ethoobiya laakiin si haatan boqoshadani lug kuma laha amaba loogama hadlin arrimo la xiriira waxyaabaha haatan dhacaya balse waxaa laga hadlay guud ahaan sidii arrimaha dhinaca amniga arrimaha bulshada arrimaha iskaashiyada kala duwan oo loo dhinaca yeelan karaan sidii loo xoojin laha ayaa laga hadlay balse ma jirin arrinsi gaara u taabanaysa dhibaatahaatan taagan waayo arrimahaasi hore ay u dhaceen hore ayaana xal looga gaaray waa gartay arrimaha amniga marka aad leedahay maxaa laga wada hadlay amniga dabcan labada dal amni ayaa arrimaha amni ayaa ka dhexeeya muhiimadda maaha in aan haatan faahfaahiyo oo aan shacabka la wadaagno balse markay arrimaha amni timaado labada dal laamahooda amniga ayaa inta badan iska kaashada oo ujeedkuna uu yahay in amniga labada dhinac uu noqdo mid sugan oo aanay noqon markaasi in dhinacyada ay markaasi si sahlan isaga soo gudbaan kooxo carqalado geysan kara marka amniga inta badan labada dal waa iska kaashadaan soomaaliyana sidaad ogtahay waxaa jooga ciidamo dalka ethoobiya ka socda oo qayb ka ah amisom iyo weliba kuwaan qayb ka ahayn amisom oo ujeedka ay joogaan ay tahay inay soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga waa garta ugu dambeyntii daa-uud marka laga soo tago inaad tahay afhayeenka madaxtooyada oo aad madaxweynaha welinaya socodkiisa haddana waxaad tahay qof suxufi ah markaad aragtay magaalada jigjigo waxyaabihii aadka adiga ee aragti ahaan kusoo jiitood aragtay maxaa ka mid ahaa taariikhiyan waan la socday degaankani iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalkan ethoobiya ka dhexeeyay markaad eegto muddadii ka dambeysay markii la riday taliskii hore degaankanina uu yeeshay maamul u gaar ah waxaa runtii ka muuqda horumar dhinacyo badan ah oo adeegyada bulshada ah sida arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka booqashadayna halkaanaan ku nimidna waxaan fursad u helnay inaan tagno goobo badan oo arrimaha horumarinta ah sida deegaano cusub oo magaalada laga dhisayo isbitaal cusub oo weyn oo casriga oo magaalada ku yaala jaamacadihii dugsiyada mihnadaha horumarinta biyaha iyo in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee deegaanada kala duwan ee isku xira jigjiga magaalooyinka kale marka waxaa ii muuqday runtii in nidaamka federaalka ah ee gobolkani uu yahay mid mustaqbalka rajo wanaagsan iyo horumar ballaaran u keeni kara shacabka ku nool dowlad deegaankan soomaalida dalkan ethoobiya sida qiyaastaydu ay muujinayso amaba aan arkayay oo oo shacabka iyo dowladda deegaanka iska kaashanayeen arrimaha horumarinta daa-uud aweys ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada jigjigo igu warramayay goordhoweyto
fiidnimo wanaagsan markii la dhegaystayaal ciidamada ammaanka ee gobolka bari ee puntland ayaa waxay soo qabteen ka soo qabteen xeebta mareero oo labaatan kilomitir u jirta magaalada boosaaso dad tahriiba oo ka badan saddex boqol oo isugu jira soomaali iyo reer etoobiya waxaana halkaasi lagu soo qabtay tahriibayaal aan ku celiya halkaasi waxaana halkaas lagu soo qabtay tahriibayaasha waxaa ka dhintay hal ka mid a dadkii tahriibaya idhaahdo wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaabac ayaa warbixintan magaalada boosaaso inooga soo dirtay saddex boqol afartan iyo sagaalkan qof ee tahriibayaasha ah oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa ciidamada booliska gobolka bari ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo xeebta mareero ka raacayay laba doonyood kuna sii jeeday dalka yemen taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa v o a u sheegay in xilliga ciidamada booliiska gobolka bari ay howlgalka ku soo qabanayeen tahriibayaashan uu geeriyooday hal nin oo soomaali ah oo tahriibayaasha ka mid ah kaasoo ay haleeshay rasaas uu kor u riday mid ka mid ah ciidamada booliiska gobolka bari saddex boqol afartan iyo sideedda kalena ay ciidamadu u soo taxaabeen xabsiga magaalada boosaaso waxaan ugu tagnay meesha la yidhaha mareero dad hariibay laba dooniyadoo la saari lahaa labadii dooniyo waa carabeen dadkii baa la soo qabtay markii dadkaa la soo qabanayeyna xabado nin askariya siday nin bay ku dhaceen waa ku soo noqotay xabad ninkaas waa dhintay waa nin soomaaliya inta kale markii loo qaybiyo soomaalida etoobiyaankii meeshaa joogay saddex boqol afartan iyo sagaal bay ahay markii ninka dhintay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin ayaa sheegay in ciidamada booliiska gobolka bari ay gudaha magaalada boosaaso ku sii daayeen tahriibayaal tiradoodu ay dhan tahay laba boqol oo ka soo jeeda dalka etoobiya maadaama aan loo heli karin xabsi lagu hayo islamarkaasna ay soo galeen safar dheer tabardarona ay ka muuqato soomaalida iyo etoobiyaankii baan u kala socday etoobiyaankii markaan magaalada soo geyn la sii dayni kuwa kalena marka laga reebo badinkii dhintay boqol afartan iyo sideed bay ahayn sugoyna waxa weeye saddex boqol afartan inta hadda aanu soo qabanay kuwa etoobiyaanka oo aada u tira badan oo dad maaragtay wakti badan soo lugeynaya oo baahi badan iyo rafaad badan hayo oo qolalka aanu heli karnaa iyo qolal xiriiriya oo aada u dhib badan haddii lagu xiran aanu ka baqnay iyagoo aad ba u tabaryaraa inay ku dhintaan soomaalidii kaliya aanu soo xaraynay ayagana waa sii sideena meeshii ay awal ka tageen kaamankood gooni ah meel gooni haddaad ku haysa amnigoodii bay kaa rabaan biyay kaa rabaan musqulay kaa rabaan ma hayno mujtamaca dhexdiisa haddaad ka saandhana dhibaatadaas oo dhan baa gooni u noqonaysa sidaa dadkeen marka dadkoodan inay ku dhex jiraan baanu u soo celinay dowladdaanu ka sugaynaa wax badan baanu riboodka dilnay kolley golaha xukuumaddana hadda waa la yaalaa sida taliyaha ciidanku ii sheegay maraasaa ka weydiiyaan maxaa qorshaa waan dadkaa ka samayn karnaa golaha xukuumadda waa u gudbinay wiil jawaab baan dhowraynaa marka go-aankaasaanu sugaynaa in dadkaan shal qaato kaam loo sameeyo in la celiyo go-aan dowladda ku gaadho kolley ayadaan ka sugaynaa haddii aan la idmo laakiin annagu ayagoo hadda badda kusii daadanaya ma dhowran karno inaanu ka baajino xaq waanu leh tahriibayaasha u dhashay soomaalida ayaa taliyuhu sheegay in tiradooda guud ay tahay boqol afartan iyo sideed oo toddobaatan iyo lix ka mid ah ay dumar tahay halka toddobaatan iyo labada kalena ay tahay rag kuwaas oo taliyuhu sheegay in xabsiga ay ku hayaan go-aanna ay ka gaari doonaan waa boqol afartan iyo sideed hadda toddobaatan iyo lix waa dumar toddobaatan iyo labana waa rag awal waxaanu samayn jirnay inaanu dadkooda waalid iyo dadka ay u socdaan iyo dadka macruufka ah inaanu damiin ku ku siino marka dhibtaasaa taalla laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaanu ku qasbannahay qaboobihii baa soo dhow haddii ilaa eedno waxaanu ku qasbannahay inaanu jeel jeelka gelino haddaanu xal kala weyno ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada booliiska gobolka bari ay soo qabtaan tahriibayaal aada u tiro badan hase ahaatee waxaa taliyuhu sheegay inay ku jiraan dhallinyaro ay soo qabteen tiro ka badan saddex jeer oo laga baajiyey safarka khatarta badan ee tahriibta waxaana uu sheegay inay ku hayaan culays badan balse ay samayn doonaan qorshe culus oo ay kaga hortegi doonaan safarada tahriibta maadaama magaalada boosaaso ay u tahay tahriibayaasha marin halbowle ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
natiijada imtixaankii shahaadada dugsiga dhexe dugsiyada dhexe iyo sare ee somalilan ayaa maanta lagu dhawaaqay imtixaankan oo ay fariisteen in ka badan labaatan iyo shan kun oo arday islamarkaana ah dufcaddii toddobiyo tobnaad ee dugsiyada sare iyo kii labaatan iyo koowaad ee dugsiyada dhexe ayaa sidoo kale la shaaciyey ardayda hartay iyo kuwa guulaystay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaran daa-uud axmed faarax wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo natiijada imtixaankaas bismillahi raxmaani raxiim horta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya runtii idaacadda v o da waa ka mid a runtii idaacadahan aadka u dhegeysto maantaanu sii daynay imtixaankii ilaahay mahad ha ka gaadho si dhib yar oo nabadgelyaabay noogu dhammaatay waxaanu ku dhawaaqnay natiijadii fasalada afraadee dugsiyada sare ee somalilan iyo fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe runtii haddaan kala qaadno dugsiyada sare sanadkan waxaa u fadhiistay sagaal kun sagaal boqol iyo koob iyo toban arday oo ka kooban boqol iyo sideed boqol iyo to- boqol iyo sideed iskuul ayay ahaayeen sanadan waxaa u fadhiistay foonfoorka ka dhexe waxaa u fadhiistay shan iyo toban kun iyo labaatan arday tirada fa- iskuullada ka qayb galan waxaa saddex boqol iyo toddobiyo konton iskuul tirada sanadkan dhacday waa imisa Een, haddaan soo qaadano ardaydii ka dhacday sanadkan een, dugsiyada dhexe waxa ka dhacay een, lix boqol iyo saddex iyo afartan arday Een, kuwa sarena waxa ka dhacay saddex boqol iyo labayo toban arday waxaan markaa runtii guulnooca sanadkan inaanu een, halkii een, awal waxay ahayd laba e ardayda iyada griirkoogu griirka ugu sarreeya waxaa e iyo e minus La- laakiin nasiib wanaag sanadkan waxaanu meesha ka saarnay d mines waxa la yidhaahnu bixin jirnay baa meesha ka saarnay intaanu ardada farnay dadaal fara badan runtii sanadkan d mines meesha way ka baxday e star baanu kusoo kordhinay Ma- markaad u sharaxda dadkaan aqoon maxay kala yihiin ab d minus iyo ab plus waxay kala yihiin runtii waxa weeye e d minestu waxa ahayd d- halkii ugu dambaysay ee ardayga ugu gudbaa oo dhicidda ku xigta markaa dhiciddii baanu iska dhicid bay runtii ahayd edii baanu kala xishoonnay markaasaanu ddii baanu s- usii kala jebinay saddex d minus markaanu ka saarnay waxa isku soo hadho keliya d plus iyo d xaggaa xaggana e baanu ku darnay oo e stara marka waxa weeye ka- ee- eeda ku xigtaa halkaasi ka noqonaysa marka waa siday boqolleyda ugu kala xigaan Een, markaan kuu sheego iskuullada sanadkan waxaa ugu sarreeyey iskuulka dhaan nooradiin ayaa wanka u galay runtii dugsiyada sare Een, laakiin sanadkan waxaan odhan karnaa boqolkiiba sagaashan waxa ku guu- waxa een, guushu ahayd gobolka togdheer bay u badnaayeen Een, had iyo jeer marka imtixaanaadka noocan oo kale natiijada soo baxdo arday badan baa u qaltaagta markay dhibca sare keenaan inay helaan deeqa waxbarasho ama ay u baxaan scholarships dowladdu eh, ay dirto sanadkani maxaa qorshaysan Een, runtii waxa weeye horta dowladdu anigu waxaan odhan karaa waxa weeye horta wax scholarship oo iminka meel loo yaalloon ogahay runtii ma jiro Is- een, een, jaamacadaha gudaha scholarship laga siinayey taana weli qolada higher educationkana runtii kamaan wada hadal waxbarashada sare markaa waan eegi doonaa kolley wiiganka soo socdaa bal wixii wasaaraddu hayso Eh, sanadihii hore waxaa laga cabanayey imtixaanaadku inay baxeen waxaa laga cabanayay sidoo kale inay jiraan waxyaabo istabamareen oo lagu eedinay dhinaca imtixaanaadkiina sanadkan iyo sanadkii hore maxay ku kala duwan yihiin Een, horta runtii taa qudheeda barkada horta anigu maanu maqale waa laga yaabay laakiin saxaafaddu dee idinkaa suuqa ku jire horta aniga waayo afkaagaasoo weli isdabamarin eedeynteeda maanu maqal Een, laakiin waxaa jirta waxaan la yidhaahda kale eegashadu inay fara badan tahay waxaan odhan karnaa sanad walba taasi way iska timaadaayoo dhib ay wadato tiknolojiyada casriga ah ayaa runtii een, wax waliba waxay leeyihiin faa'iidiye khasaare khasaaraha ay tiknolojiyadu keentay ka mid tahay annaga laakiin imtixaankayga bixidna weligiiba abid malaa waxa- waxaan maraynaa sanadkii sagaal iyo tobnaad baan xafiiska imtixaanaadka joogay wax is- mar buu ninkii aanu imtixaanka u dhiibnay oo gobolka sool runtii ahaa ee ka baxday isagaana t v-ga yimid oo caddeeyey sida uga baxay markaasi weligii soomaaliyeed abid horta uu imtixaan ka baxay ay jirtaa runtii ilaahay baan ugu mahadinayaa
kaasi waxa uu ahaa daa'uud axmed faarax guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka u warramayay wariyaha iyaga barkhad maxamuud kaariye halkaad ka dhegaysanayseena waa idaacadda habeennimo ee v o a washington
dowladda south sudan ayaa sheegtay inay diidan tahay qaraarka qabyada ah ee uu kafaalo qaaday dalka maraykanku loona qeybiyey golaha ammaanka ee ku baaqaya in ciidamo la geeyo magaalada jubba iyo qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen wariyeenna zaare cilanuur ayaa warbixintan inoo haysa dowladda waddanka south sudan ayaa sheegtay in ay diidan yihiin oo ay ka soo horjeedaan qaraar qabyo ah oo ay kafaalo qaaday dowladda maraykanka loona qaybiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo ku baaqaya in ciidamo la geeyo magaalada caasimadda ah ee jubba iyo guud ahaan qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi ay colaaduhu aafeeyeen wasiirka warfaafinta ee south sudan michael makuwa ayaa sheegay in ciidanka noocaasi ah aan la aqbali doonin haddii ay kormeerayaan ergada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi suudaanta koonfureed islamarkaana ay arrintaasi boqnogoyn ku tahay qarannimada dalkaasi
It is our right to object. And if people decide to impose it, then this is outside the convention and the and the whatever documents of the UN.
xaq ayaan u leenahay inaan diidno haddii cid go'aansato in lasoo rogana waa mid ka baxsan xeerka iyo heshiisyada qaramada midoobay iyo kan goboleedka ma jirto dunida meel aad go'aansan karto in aad wax ku soo rogto waan ognahay in maraykanka uu mararka qaar uu qaadan karo go'aan keligiis ah waayo waa quwadda dunida Yes, we know America can sometimes decide to take a unilateral decision because it is the world power.
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa kordhiyey muddada ay sharci ahaan joogi karaan ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ku sugan oo ku eegeyd maalinta jimcaha iyadoo hogaamiyeyaasha dalalka igad shir uga socdo magaalada adis ababa si ay uga wada xaajoodaan ciidamada gobolka hindise ahaan loo soo jeediyey mas-uuliyiinta dalkaasi south suudan ayaa sidoo kale ka soo horjeestay in la geeyo dalkaasi ciidamo kuwaasi oo hoos taga howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee anmis master mukuwe waxa uu sheegay in dowladdu ay ka walaacsan tahay in geynta ciidamada noocan oo kale ahi ay keeni karto adeegsiga diyaaradaha daroonka ee hubaysan iyo awoodo kale oo dheeriya labadii sannadood ee lasoo dhaafay tobannaan kun oo qof ayaa ku dhintay in ka badan hal milyuun oo qofna way ku barakaceen colaadaha ka oogan dalkaasi suudaanta koonfureed aad bay umahadsan tahay saare ciidle nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay
qodobo dhowra ayaad ku maqli doontaan idaacadda qaybaheeda dambe oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii wargeysyada waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixinno aynu idiin hayno qaarkood balse marka hore aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib idiin maqashiino
mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof lagu dilay laba weerar oo kooxaha mucaaradka kurdigu ay ka geysteen dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay tobannaan kale kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha kurdiga ee p k k ayaa qarxiyey bamay dhigeen wadada dhinaceeda taasi oo ka dhacday gobolka maardiin waxaana halkaasi ku dhintay ilaa saddex qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo shan iyo toban qof shan iyo labaatan qof oo kale weerar kale oo loo adeegsaday gaadhi laga buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isna waxaa ku dhintay ilaa shan qof halka ay ku dhaawacmeen labiyo toban kale musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka donald trump ayaa sii xoojiyey eedahiisa ka dhanka ah siyaasadda madaxweyne barack obama ee dalalka suuriya iyo ciraaq isaga oo markana ugu yeera madaxweynaha waddankan inuu yahay aasaasaha ururka argagixisada ee daacish maruu kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka florida ayaa trump waxa uu saddex jeer oo xiriira ku celceliyey in uu barack obama yahay qofkii abuuray ururka isis waxaa la filayay in dalka ruushku uu hakiyo howlgallada milatari ee uu ka wado agagaarka magaalada xalab ee dalka suuriya tobanka subaxnimo ee wakhtiga dalka suuriya si loo loogu ogolaado kooxaha gargaarka baniaadanimo inay dadka baahan gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale hase yeeshee waxaa warbaahintu ay soo warinaysaa in weli dagaaladu ay socdaan hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ruushka inay sheegtay inay hakinayso howlgallada ay ka wado magaalada aleppo muddo saddex saacadood ah maalin walba si fursad loo siiyo qaybinta gargaarka bini aadanimo wakaaladda wararka reuters ayaa soo tebisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilligii ay ahayd inuu joogsado yukrain iyo ruushiya ayaa isdhaafsaday ereyo kulkulool oo xasaasiyad la khamiista maanta ah kuwaasoo salka ku hayo sheegashada kremlin iyo kiyef ee ay u soo dirtay sida ay leeyihiin khuburo tababaro oo xagga kombyuutarada iyo internetka gobolka kremiya kuwaasoo shaqadoodu ay tahay kaabiyada muhiimka ah inay soo basaasaan arrintan ayaa howlgalkeeda waxaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo madaxweynaha ruushka valadimir putin oo haatan laga soo xigtay inay tahay sababta u qaatay go-aankaasi inuu qayb ka noqonin wadaxaajoojyada loo ballamay ee dalka faransiiska ka dhici doona
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington iyadoo xagjirnimada hubaysan ay halis ku hayso xorriyadda dhinaca diimaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay soo saartay warbixinteeda sannadkii ee xorriyadda diimaha ee caalamiga warbixintan ayaa tilmaamaysa in sharciyada la xiriira aflagaadada diimaha loo geysto iyo sharciyada dadka diintooda ka baxa ee mid kala qaata ay yihiin kuwo walaaca ugu badan dunida maanta ka taagan wariyaha v o eda arrimaha dibadda nick ching ayaa inoo haya warbixintan waxaana inoo soo koobaya waryaheena jaamac boole jaamac tacadiye argagixisanimo oo lagu sheeganaya in diin loo adeegayo ayaa lagula kacaa dadka shacabka ah ee deegaanada laga soo bilaabo koonfurta aasiya bariga dhexe ilaa iyo afrika kooxaha aan dooliga ahayn ee sida isis iyo boko xaraam ayaa dila cid kasta oo fikir ka duwan qaba midkooda xagjirka amaba ka soo horjeesta mabaadi'dooda balse warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa tilmaamaysa sida sharciyada dowladaha ee ku aadan diinka bixista iyo wax ka sheega diimaha inay wadamada qaarkood loogu raadgato isticmaalka dhibaatada dadka loo geysanayo One quarter of all the countries in the world have some form of anti blasphemy law.
david sebastian waa ergeyga xorriyadda diimaha ee caalamka oo dhan isaga oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi afar meelood hal meel oo ka mid a dowladaha adduunka ayaa qaba shuruuc ka soo horjeeda in dadka lagu fuliyo dembiyada la xidhiidha diinka bixidda iyo ugafista hal ka mid ah tobankii dalna waxa ay qabaan sharciyada cinqaabaya qofka diinta ka baxa amaba wax ka sheega sidaa darteedna arrintani waa dhibaato weyn maxaa yeelay meelaha qaar arrinta cinqaabteedu waa dil iyo cinqaabo halis ah waana arrin aan ku aragno wadama adduunka oo dhan hase ahaatee warbixinta sanadkan waxaa ka mid ah isbeddello wanaagsan waxa ay warbixintu sheegaysaa in dowladda fiitnaam ay ballaarisay sharciga xorriyadda diimaha inkasta oo ay weli caqabada haystaan horaantii sanadkan ayay dowladdu maraykanka ka qaaday dalka fiitnaam cunaqabataynta dhanka hubka ah oo saarnayd muddo toban sannadood ah waa kan ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo arrintaas ka hadlayana The government is currently drafting a new omnibus law on religion and belief scheduled to be considered by the National Assembly this fall. The government is making dowladdu waxa ay samaysay furfurnaan ku aadan diyaarinta sharciga xorriyadda diimaha waxaana ay debcisay xaadirinta iyo ogolaanshaha diyaarinta sharcigan laftarkiisa waxaana ku dhiiragelinaynaa inay saaxiibadayada fiitnaam ay ku sii socdaan jidka u fududaynaya bulshooyinka diimaha ku dhaqankooda to continue to move in a direction that will ease restrictions on its religious communities.
dhanka kalena john sifton oo ka tirsan ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee human rights watch oo walaac ka muujinaya arrintan ayaa waxa uu yidhi Frankly, uh, at this point, it's clear that the failure to make Vietnam.
dhab ahaantii in dalka fiitnaam uusan noqonin mid arrintan looga walwalo waa mid ku timid go'aan siyaasadeede ma ahan mid ku salaysan xaqiiqo waa mid caawinaysa wajaha xiriirka labada dal but one that is supposed to uh, help with the diplomatic overtures.
wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ogolaasho ay ka haysato golaha koongareeska dartiis u suurtageliso warbixin faahfaahsan oo ku salaysan xadgudubyada dadka diimaha rumaysan loogu geysto diintooda darteed waxa ay sidoo kale arrintani ka turjumaysaa hadafka dowladda maraykanka ee ku aadan ballanqaadka horumarinta xorriyadda diimaha ee caalamka
aad buu mahadsan yahay waryaheena jaamac buulo jaamac oo noo soo jeedinaya warbixintii waryaha v o da nick jing uu inoo diyaariyey
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wadatashiga ee maalmo ka hor lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa toban qodob warmurtiyeedkaasi ama qodobadii ka soo baxay shirka qaar ka mid a waxaa dhaliilay beelaha ka soo jeeda somalilan haddaba dhaliishaasi ay soo jeediyeen beelaha somalilan ma tahay mid xaqiiqda ku salaysan xubinta doodda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdi cali tuuxu oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan haddaba su-aasha hore waxa aan siiyey cabdi cali tuuxu ugu horeyn master cabdi arrintan beelaha somalilan ay ka soo horjeesteen ama ay dhaliilayaan ma tahay mid saxa ee qaabka wax loo qeybiyey waa sax way ka soo horjeesteen xaq bay u leeyihiin waxaad moodaa dadka madasha madaxdii ma waxaan isleeyahay ma juqraafiga iyo gobollada inay kala aqoon mise dana gooniye iyo maxayday raxlayn cid gooniya ayaa jirta sababtoo waxaa yimiday in gobolada qaar sadburs la siiyey maxaaday dadkii kale midnimada u taagnaa ee matalayay sambaliska u taagnaa midnimada soomaaliyed u taagneed na in la geliyey mugdi markii hore ayaa xaqdare lagu sameeyey sababtoo konton iyo afarta xubnood maxaaday aqalka sare waxaa loo qaybinayaa min saddex marka shanta gobol ee dhulkii la odhan jiray somaliland protectorate oo shan lagu dhuftay saddex waa shan iyo toban waxaa laga gooyey afar haddana koob iyo tobankiiba haddana saddex laga sii gooyay idminis meeshaasi waxaa wejiga waxunbaa ka dhacay waxaa ka dhacay bahdin aada u weyn iyo guuldaro siyaasadeed baa ka dhacday waxaan isleeyahay madaxdii qaranka ee nimankii meesha joogay ee la rabay inay wax isku soo dhoweeyaan way sii kala kaxeeyeen oo waxaad moodaa inay gobolada qaar ay ku raaligeliyeen iyagoo dana siyaasadeed ka fi- fiirinaya waxaa kaloo jirta maxay ahaday een, qodobo badan oo kalaa jira iyagu laftigooda oo een, waqooyigan in xaqdaro badan waxaa ka mid ah lambar one qodobada tobanka qodob saddex qodob baa aa- aada u daran oo mugdi ku jira marka marka mi- midda midda somalilan waxaan ka hadlayna midda somalilan waa marka waxaad leedahay somalilan inay kasoo horjeestaan waa xaq dee walaal waxaa Beelaha.
loo leeyihiin sababtoo ah waxaa waaye markii hore ee kun sagaal boqol lixdankii la qaybsanayay wax ayaa dulmigu ku bilowday boqolkiiba soddon bay lahayn in boqolkiiba shan iyo toban ay dhahaan maanta waad leedihiin dee waxaan qabaa war had- waxaa qaadanina cad quudhada qaadanina ee nin qura oo ku abtirsada dadka somaliland protectorate yaanu ka qayb noqonin Waaya, Sababtoo ah waaya, waaya.
meesha waxaa iskugu yimiday ee wax qaybsanaya oo waaya cabdicaali waa- waa reer kugu soo koonfur.
laab- waa kugu soo laaban doonaa haye eh, professor maxamed axmed haddii aan walaalkay u jawaabo eh, maxay ahaydey anuma qabo la-anna waxaa jirta maxay ahaydey dowladdu waqti badan waqti dheer ayaa waxay gelisay Mm.
een, Ama shirkii madasha.
ama shirkii madasha waqti dheer baa la geliyey investment badan baa la geliyey waqti dheer baa laga soo shaqeeyey waxaan odhanayaa wakhtigaas la geliyey qof bini aadani oo afar iyo labaatanka saac u taagan ummadda soomaaliyeed inayna laba isqabsan ee, ayaa madaxda ka shaqaysay dowladdu sida shirku wuxuu ka bilaabmay marka ugu horeysa madasha wadatashiga waxaa lagu qabtay muqdisho caasimadda ee soomaaliya waxa dambe oo haddana ay u- maxay ahayday ee, garawo ee, waa ka yimid waxaa lagu qabtay maxay ahayday ee, jubba maxay ahayd- maxay ahayd kismaayo waxaa lagu qabtay madasha wadatashiga maxay ahayday baydhabo intaa waxaa la raadinayay ummadda soomaaliyeed wax u dana in ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waa, waa la sugayey waxaan leeyahay eh, markaa waxa ka soo baxay boqo- lama odhan karo boqolkiiba boqol oo wax yar Oo waa dadku jiraan raalli bay ka oo yihiin.
dadku raalli bay ka yihiin laakiinse wax yaroo la turxaan bixin karo oo la- maxay ahayd laakiin inta badan waxaad leedahay waa la saxay aad leedahay waxaan wixina waa la leeyahay qaybiyey walaalkay ee, madaxda sarsare juhdiga ay geliyeen waa ku guulaysteen waa ku mahadsan yihiin Mm.
inta yara dhimanna waxaan leeyahay in dib ma garanaysaa Waa la saxay ayaa loo leedahay.
bixiyo Mm.
intaasaan leeyahay walaalkii waxaan leeyahay markuu leeyahay madaxdu danta soomaaliyeed baad wataa wax- waxaan qabaa walaalkii leeyahay madaxda eh, m- madasha madaxdoodu waktigiibay lambar waxay ku guuldaraysteen inay sameeyaan time frame dalka markii koobaad doorasha way ka dowladdu waxay eh, eh, maxay ahayd, ay cadaysay inay doorasho aan la qaban karin one man vote. Ma- eh, madaxda madashu waxay ku guuldaraysteen waan ogey midda somalilan eh, markaan maya fiiriso- dhegeyso dee way isku xidhan yihiin jirka biniaadamku qaybeba in bay xukuntaa arrintu way isku xidhantay madashu Wa- shirkii baydhaba qodobaa ka soo baxay qodobadaasi may dhaqan gelin waad ogeed caqabadaa yimid tanna maanta iyadoo waqti aan hadhin ayaa waxaa la yidhi maxay aday sidii ummadda soomaalida iskugu keeni lahaa ayaa lasii kala kaxaynaya anigu waxaan qabaa madasha waxa ka soo baxay waa wax lagu kala kaxaynayo ummadda qodobada qaar aan la qaadan karin baa jira waxaana leeyahay dadka deegaanadaas ku abtirsada bahdilha qaadanina een, midnima u taagnaada een, sharaftiina laakiin dhowrta.
ma ahayd inay qaadacaan oo ay mar qura ay wada yidhaahdaan shirkiyo annaga waan wada qaadacnay dareenka guud ku ama jira doorashada dareenkoodu sax buu ahaa sababtoo ah in la yidhaahdo maxay ahayd iyagoo shan gobol oo xaq u leh shan iyo toban xubnood in la yidhahdo markii hore inta la xaqdara koob iyo toban qaata haddana la yidhi koob iyo tobankii baa layniga jarayaa saddex wax la qaadan kara maaha dee ma fahantay qofka biniaadanka ah waxyaaba waxaa jirta maxay ahayd een, dadnimada midnimada sharafta karaamada intaba aan maxay ahayd suuragal ku hayn waxaa waaye intaas waxay ku tusaysaa karti xumada madaxda soomaalida sababtoo ah fiiri een, intaasaa la waday weli wax u dana oo ummadda ka farxinaya een, intaasoo bilood baa la sugayay waxay ku guulaysan waayeen inay kalandar cad oo doorashada lagu hirgelinayo dalka lagu samata bixinaya soo saaray waxay taasi ku tusaysaa Okay, jadwalka kaas Fiiri, waa- waa- okay, waa- horaa loo waxay soo ku- saaray waana Dee, lagu waa dhawaaqay.
fiiri laakiin waaya cabdi waa kugu soo Lama- laabanaya waayahay eh, professor waxaan leeyahay een, walaalkay horta een, kelmadaha uu ka dhawaajiyey aan mid ka idhaaho waxaa jirta ee, shirkan muddada madasha wadatashiga soo socday ee go'aamadu ka soo baxeen ee laysku raacay ee laysku waafaqsan yahay ee lagu turxaan bixiyey ummadda soomaaliyeed sidii xal deg dega oo dowladnimo ay u gaadho waad og tahay iyadoo intaa ay socoto haddana madaxweynihii qaranku isla haddana inuu u duulay ma garanaysaa etoobiya danaha so- danaha ummadda soomaaliyeed si uu wax uga soo dhammeeyo uu u seexan waayey uu hadhsan waayey madaxda sarsare waxay ku jirtaa ee, sidii beelahaasi aanu qofna waxba sheegan wax dhibaataa waanay ku jirtaa waanay ku guulaysteen meel fiican bayna dhigeen madashu markuu waxaan leedahay waa isla wada Madashu waxa warqaxeen weeye madashu ummaddu intii marka shirka- xilligan dhaliil iyo ma loo qaadacaad iyo baahnaa waxaa loo baahnaa halka walaalkay uu dhaliisha ka keenay inuu ku mahad inuu maxay ahayd mahad celiyo inuu dhibaatada dalka laga saarayo wuu ujeedaa sida shirka loo dhigay wuu ujeedaa sida wax loogu turxaan bixiyey waa ujeedaa Ee, madaxda sarsare waxa weeye ummadda soomaaliyeed bay u taagan yihiin waana ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay walaalkay meesha aad wax ka arkayso maaha meel kalaa wax laga arkayaa oo ummadda si fiicanba wax loogu qeexay marka ilaahay inuu ku tuso ood waddadaa cagta saartaa la rabaayo ood u sheegto beelaha aad u hadlayso way haystaan xuquuqdooda walaal waxaan ku leeyahay een, qofku een, maxay ahayd in la riyoodo in la seexdaa ka horeysa waxaan ka- kaaga soo qabanayaa anigu waxaan warwar ka qabaaba inaanay doorasho dhacayn sababtoo ah dulmiga iyo fashilka ku yimiday ee dadkii maxay ahayd een, matalaadii dadkii u matalayay ayaa imika dad baa sad bursi la siiyey dadna waa maxay ahayd xaqoodii baa laga qaaday ta kale waxaan kuu sheegi doonaa aqalka sare ee layidhi maamul goboleedyada ayaa soo xuli doona qolo ku heshiin doonta oo ku wada farxi doonta oo wax ka soo baxay raali gelin doonaan ma jirto haddii adminis aqalka sarena lagu heshiin waayo doorashada aqalka hoose looma gudbi karo sabta garti maa waqtiga wuu la la haystaa wuu yaryahay durtana buuq waa bilowday ma fahamti si loo xaliyana waa adag tahay sabta garti maa marka waxaan qabaa madasha wixii ka soo baxay waa fashil waa guuldaro wax la taaban karo oo dad ku qancin karaana ma soo bixin haye professor ma qabo waxa weeye ee, halka uu ka arkay wax la gaadhay lagama hordhici karo Ee, madaxdu go-aanka ay soo jeedisay iyo sida ay wax usoo qaybisay waa Waa- waxay bayaan ay soo saartay oo communique kusoo baxay Ay.
waxaana nala faray in marka in- in- in laga warsugo waaye marka in laga warsugo oon laga hordhicin Bal sidii- sidii maaragtay, Sidii, eh, eh, jadwalkaas.
jadwalkaas inaan laga hordhicin oo laakiinse horta la sugo Een, annaga waxaan rajaynaynaa inay oo, waxyaala inay ah, ina sida ay u sheegeen iyo sida ay wax usoo saareen Inay ku Insha Allah, dhammaadaan.
inay horta ku dhammaataan jecelahay Hay, wixii dhaliilana oo- wixii dhaliilana wayba sheegeen oo waxay dhaheen wixii yaraa qodobe haddii bini aadan baanu he Waa la saxayaa de.
dib baa laga saxayaa Shirka dambe, marka waaya.
walaalkeen waxaan leeyahay een, ha ka hordhicin aqalka sare insha allahu wuu guulaysanayaa Waaya.
dowladda oo dhan way guulaysanaysaa waktiga la sheegaya yarna insha allahu inta ka horreysaabuu ku dhammaanayaabaan qabaano waa tahay aada mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdi cali tuxu oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo profesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed colaad xasan oo nala socodsiinayey xubintaasi dooda gaaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa ka beediiday qodob ka hadlaya saami qaybsiga kuraasta aqalka sare ee khuseeya xubnaha somalilan maxamed cumar carte ayaa sheegay in arrintaasi ay ahayd mid ay mid ayna mid ay ku qanci karaan wuxuuna madasha hogaamiyaasha ugu baaqay inay dib u eegaan qodobkaasi wariyeena ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku horeystay anuu ka mid baan ahay madasha run ahaantiina wax badan oo fiican madashu way soo qabatay muddadii marka ay jirtay Een, oo oo runtii yani isu soo dhowaanshaha iyo isu soo dhoweynta een, maamul een, siyaasiyiinta ee, madaxda gobolada iyo dowladda federaalka runtii aad bay uga shaqaysay waanay waanay wax wax wax laga wax laga deersaday weeyaan inay madashu shaqaysay oo howlaha ay qabatay hase yeeshee laakiin waxaad moodaa oon aad iyo aad uga xundhahay qodobka ugu daran ama ugu daraan diidayna waxa weeye sidii qaabkii loogu soo loogu qaybiyey een, eh, maxaa la yidhahdaa een, beelaha dega somaliland sidii loogu qaybiyey ay cabashadu ka timid iyo go-aankii madashu soo saaray ahayd in een, eh, maxaa la yidhahdaa iyagu iyagu ay tilmaamaan ama ay qoombeeyaan cidda caasimasa eh, maxaa la yidhahdaa kuraasta taasaa horta cabashada ugu weyn waayo waxaan cid kastaaba iyagaa yaqaanaa siday u qaybsanayaan marka in loo daayo oo iyagu qaybsadaan ayay ahayd Waan gartay.
midda labaad oo dadka deegaanka way is yaqaanaan si ay u qaybsanayaan si ay u kala qaadanayaan intaa loo sameeya midda labaad dee dowlad goboleedyada kalena cidba looma qoondeen marka in iyagana la yidhaahdo ma yidhi inu ciddaasaa le cid meesha qabato mahayna waxay ahayd in loo daayo la yidhahdo intaasaan idinku daray idinkuna markaa waxaa laydinka rabaa inaad la timaadaan sidaad u qaybsan lahayeen marka cabashaduma waxay sal ku haysaa arinta laydin yidhi sidaa u kala qaata oo war-saxaafadeed ku xusnaa mise saamiga laftigiisa loo qoondeeyey xildhibaanada kasoo jeeda iyo dadka kasoo jeeda somalilan ee ka qaybgelay labada gole runaantii horta waa mid dawladda kulleyba saami qaybsigu waa mid wacasho badan way jirtaa oo ay dadka reer somaliland ay ka go-aanayaan go-aamo badan oo siyaasi ah oo ilaa iyo lixdankii soo taxnaa tan naftiin bay ka mid tahay oo ah qaladaadka siyaasiga la gelayo inbay ka mid tahay in qayb aanay aanay runi runtii aanay mudnayn mar walbaba la siiyo oo ay maanta maxaa la yidhaahdaa iyadoo awalba qawadayay koob iyo tobanka xubnood in maanta haddana la yidhaahdo weliba yani waxna waa lagu daray haddana wixii waa marka taas waa mid midda labaad ugu daran waxa weeyaan iyagu waxay filayeen in oo aa maalintii xitaa amitii madasha socotay proposalka aan u keenay waxay in wax lagu daro si calaqal loo gaaro qoondadii ay noqo dadku inay ku qanci kari lahaayeen tiina may may may suurtoodin wax wixii ka yarbaa ayaa ayaa lagu ayaa ayaa lagu soo daray marka runtii mar walbaba saami qaybsigu waa mushkiladda ugu weyn ee runtii ay tabanayaan dadka inu kasoo jeeda gobolada waqooyiha ama somaliland kasoo jeeda ay mar walba tabanayaan waxaana yani dhibaatada tahay inaku ma maadaama dadka halkan jooga ay u taagan yihiin midnimadii in doonayaanna inay isu soo dhawaanshaha la ina dadka ay xaggi jiraala ka shaqeeyaan inaanay markaas suurtoodin in dib loo celiyo oo wixii markii horeba aan lagu qanacsanayn ay dadku ka ay ka goosteen ama ay diideen in haddana maanta maalin walbaba ay noqoto in dib loogu celiyo ay markaa tab tagaan yani ama ay cabashooyinkaa ay kasoo baxdo oo mid aan wanaagsanayn marka taas way runtii cabashada ugu weyn waa taa weeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dowladda federaalka tahay dabcan gol madashiina waad ka tirsan tahay marka xaggee baa wax ka khaldan dad badan baa isweydiin karaa talada miyaanu ra-iisul wasaare ku-xigeenka laftigiisu miiska geynin oo madaxweynayaasha kale iyo dadka kale u sheegin maadaama dee adigu mas-uuliyiin dalka ugu sarreeye ka mid tahay madashinaad ka mid tahay xaggee wax ka khaldameen
runtii dee wa ino annaga kolley waa geenay anaa ino fikirkeygiina waa diidanay de kale waxa weeyaan mid weeyaane dee mar walbaba go-aanku waa go-aan aan keligay aan ahayn waana go-aan madaleed marka haddii ra'yigaaga laga bato waxba kama qaban kartid keligaagaas marka ra'yiga waad geysay waa lagaa ra'yi batay ra'yigana wuxuu noqday in sidan loo qaybiyo iminka maxaa xala halka waxa weeyaan in runtii shirkaa la qaban doono biidnillahi tacaala bisha toddobadeeda september toddobadeeda waxaan rabnaa inay madashu ay runtii dib eegis ku samayso oo dib eegis ay ku samayso ay saxdo saami qaybsigii weliba khaasan aqalka sare ayaan ayaa ayaa ugu muhiimsan oo aan weliba ku doorinayna annakuna waa u geenaynaa wixii aynala tahay in loo baahan yahay
kaasi wuxuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo u waramayay waryahayga ismaaciil xuseen farjar
markana kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysada ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh ayaa noo hay
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaalida ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idiinku haynana waxaa ka mid noqon doona soomaaliya oo doorasho u diyaargaroobaysa xili weli ay jiraan khataraha ka imanaya ururka al-shabaab barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya aniga oo axmed cali sheekh oo ku sugan istuudiyaha v o a ee magaalada washington aan ku bilaaba axmedow wargeyska newsweek ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa warbixin waxa uu ka qoray go-aanka ay hogaamiyayaasha soomaalidu ka gaadheen doorashada dhowaan ka dhici doonta dalka soomaaliya wargeysku waxaa kaloo uu ka hadlay khatarta taagan ee weli ka imanaysa ururka al-shabaab wargeyska ayaa waxa uu leeyahay doorashada baarlamaanku waxa ay qabsoomi doontaa inta u dhexaysa afar iyo labaatanka sebtembar iyo oktoobar tobankeeda halka doorashada madaxweynahana ay dhici doonto soddonka bisha oktoobar sida ay war qoraala ku sheegeen guddi u qaabilsan qaramada midoobay doorashooyinka dadban ee ka dhacaya soomaaliya oo wargeysku uu soo xiganayay wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya oo ku taala geeska afrika ay maasheeyeen dagaalo sokeeyey wixii ka dambeeyey sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashankii xilligaasi oo xukunka laga tuuray madaxweyne maxamed siyaad barre wixii markaasi ka dambeeyena kama dhicin soomaaliya doorasho noocan oo kale ah wargeeska oo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi dowlad rasmi ah ayaa la dhisay sannaddii laba kun iyo labaiyo toban ka gadaalay siddeed sano oo dowlad kumeel gaar ah waxaana dowladdii kumeel gaarka ay dagaal xoog badan la gashay ururka al-shabaab oo xidhiir la leh ururka al-qaacida wargeysku waxa uu leeyahay doorashadan ma noqon doonto mid qof iyo cod ah waxaa jiri doonta odayaal ka imanaya beelaha soomaaliyeed oo soo xuli doona afar iyo toban kun oo erge ah kuwaas oo iyaguna dooran doona laba boqol iyo shan iyo toddobaatan barlamaan ah boqolkiiba soddon tiradaasi waxa ay noqon doontaa haween waxaa kaloo iyana jiri doonta in dowlad goboleedyadu ay soo xuli doonaan aqalka sare kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweynaha soomaaliya waxaa sidoo kale wargeysku uu ka hadlay in mudanayaasha barlamaanku ay dooran doonaan guddoomiyaha barlamaanka taariikhdu marka ay tahay shan iyo labaatanka oktoobar wargeeska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu yihi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale u taagan xilka madaxweynenimo kooxda al-shabaab ayuu wargeysku sheegay inay kordhiyeen weeraradooda sanadkan laba kun lix iyo toban kooxdan ayaa weeraro ismidaamin ah iyo weeraro kale oo joogto ah waxa ay ku qaadeen ciidanka soomaaliya waxaana ay sii wadeen arrintaasi sanadkan laba kun lix iyo toban laba qarax oo ismidaamin ah ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka weyn ee muqdisho waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex iyo toban qof iyadoo markii dambena al-shabaab ay sheegeen in mid ka mid a raggii isqarxiyey uu horey u ahaa mudane baarlamaan wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada london ayaa ka hadlay guusha ay soo hoyisay ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo afar sano ku nooleed xerada qaxootiga kenya ka hor intii aanay tegin dalka maraykanka wargeysku waxa uu qoray in labaatamiyo sano kadib markii ay ku nooleed ilhaan minnesota waxay u muuqataa inay noqon doonto qofkii ugu horreeyey ee soomaali maraykan ah oo ka mid noqda baarlamanka gobolka minnesota wargeyska ayaa sheegaya in ilhaan cumar oo saddex iyo soddon sano jir ah ay horay uga shaqayn jirtay arrimaha jaaliyadda soomaalida dalka maraykanka markii ay guulaysatay kadibna waxa ay jeedisay khudbad soomaali iyo ingilish oo ay kaga hadlayso guusheeda gabadhan ayaa waxa ay ka guulaysatay haweenay afar iyo afartan sannadood xisbigaasi dimuqraadiga ku matalaysay degmada lixdan b oo lagu magacaabo filiskan xisbiga dimuqraadiga ayaa caan ku ah inuu ka soo baxo goobtan ay ilhaan ku guulaysatay waana midda ka dhigaysa inay suuragal tahay inay guulo ka soo hooyiso doorashada dhici doonta bisha nofembar waxaana tartan ay la geli doontaa qof kale oo soomaali ah oo isna ka socda xisbiga republikanka wargeeska daily mail oo sii wataa warbixintiisa ku saabsan ilhaan ayaa waxa uu yidhi ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay tidhi caawa waa habeen taariikhi ah caawa waxa inoo bilaabanaya mustaqbalka degmadan iyo xilli cusub oo matalaadeena ah waraysi ay bixisay ilhaan waxa ay ku sheegtay in ololaheeda uusan xoogga saarin oo keliya dadka ka soo jeeda bariga afrika hase yeeshee ee awoodda saartay dadka muddada dheer deganaa deegaanka iyo ardayda jaamacadaha intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji iyo axmed cali sheekh inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan yihin ridwaan iyo axmed halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatanna gebagabadii barnaamijka fiidnimaan soo gaarhnay waxaanu idinkaga tegaynaa hees uu qaado fanaanka heestaa aan idin daayo waa heestii marwo iyo fanaanka cabdijabbaar alkhaliiji
shaqiyo musadaha badan wax ma quursanahay ninka maalayo ninkan macaawusayn molowaadkaa adiguna marwoy waxaad maakan tahay mooyiye maogi
adiguna marwoy waxaad maaan ka tahay waa mooyinaa